bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinfila dhegeystayaal ka dhawaada barnaamijka tarta aqooneedka raadiya warsan ee magaalada baydhabo oo wakhtiyadan oo kale idaacadda warsan aan ku barateen barnaamijka weliba siindaadihay doone anoo muxudiin xusni iyo cabdulaahi aadan nuur cabdulaahi jecelow farsamo yaqaanka ala barnaamijka tarta aqooneedka nindaadihayana waa maxamed xuseen faliir bikey dhinaca xaafado uu ka taageeryaashana weli shalciyna abwaan weerow iyo cali koronto uu ka weliba meelo ku noqona abwaan muxsin qaalib qaasim jaakole oo uu ku fasaxno gali abwaankeeda mahadsan yahay miino badan in la daadihayay barnaamijka balse uu ka noonasadahay uu kala madax xaafadood ee tartanka weliba waa tawfiiq e iyo berdaale b tartamayaasha labada xaafadood oo kuwaa tawfiiq e iyo berdaale b halow tawfiiq
halow radio warsan halow berdaale
halow radio koonfurmed
halow berdaale
halow radio koonfurmed halow berdaale
halow radio warsan idaa mahadsantiin barnaamijka la dareera nidaamka barnaamijkan degsan wali waaye wareegii lamaad iyo uu ka lahaasin gebagabeeyahaaye waa lamada xaafadood oo ka dambeeyta wareegga lamaad walibaro ku bilaawda wareegga saddexaad yanayn bilaawda doona hamiin dambe hooba ilaah raala kanagada marka gebagabada walyaaba badan aan is sheega doono oo isin iyo xaafado eba marka walina sibin waa dhantana inta wareegga lamaad laasin gebagabeey tawfiiq a iyo bardaala b marka barnaamijka nidaamshay mashruucdiis kooban hobsin sheeg waliba waxaa fadii su-aalo isku leh una lama jaar aan weeraan tawfiiq hob una halmar aan weerna mar lamaadhan kanagnan dheegwaayan mar saddexaad berdaala siyaan berdaal hob markoodan weerna mar lamaadhan weernan dheegwaayan warejaan su-aala tawfiiqa siyaan
No, dhab waa dab ma kasta mayno haa marka barnaamijka no three times eh, above war ku badan ma laamina haa marka barnaamijka nidaamkaas inayn ka dareero doona idan mahadsantiin tawfiiq eh iyo berdaala b eh, abwaan weerow iyo abwaan cali koronto iyo uu kanil roogan dhiniga lamada xaafadood marka weerohe uu ka xaafada dhiniga ah tawfiiq e iyo bardaale b iyo og tartankan dhexeey ana tawfiiq eh, microfonkan dhawaaw ana tawfiiq eh, liana eh, tawfiiqda allahna waa fadhiyaa tawfiiq eh.
cali eh
يا زميلي أنا بدال بي
waayahay lamada warqadood hortintaa la shal qobsadaa Eh, to ka qoran yes toona wali ka qorana no ama tooli ka qorana haa toona maya marka xaafadii eh, taageerasho qobsada warqada yes ama haa yo ka bilaaba doona ka dahfuro doona su-aalo koowaad ee tartanka uu ka hallow weerow yes husni i have just have a warqad guji warqadaas oo aad Ma- weerow microfonka afkan dhawaay lugtayn ha aan dhawaayo hadalkan ha kanag lugtayn ha aan dhawaayo keeri afkee isku dhaafa jeesta i have may bahaayo warqado guji warqadaas oo in the dhatiyana ka qoranta yes yes yes
af soomaaliye ha
Waayahay.
maalinjoog xaafadana my hafid is a tawfiiq cali hee warqadaadin نو
waayahay maadaama weerow qabsaday warqada haa taas wali macnisha iya intii una ka dahfuro doono su-aalo koowaad tawfiiq ee waktiga eh, eh, hordhacshay ha qaadani wakti badan oo goy marka eh, si xushmad leh lamada xafidood oo dhan ku codsaday wal hal daqiiqa ku yar intii dareensho iyo telefoon nambarada la kula xiriirow eh, eh, nin boobsiyan halow tawfiiq
halow halow tawfiiq halow radio warsan ha dhowaada dareenkii iyo telefoon nambarada laasin ku xiriir- kula xiriiro
bismillahi alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin amaa bacd alxamdu lilah ilaahay mahadsuuliya ilaahayga nasuudgeliya inuu nagu ka tartamo idaacadda radio warsan marka maysade mahadjaane dhammaan intii gabangaabidi tartanka bilo barakaysan ee ramadaan iyo mayba kaleentan mahadjaane warsan walaalayaalkaan gardaale nagu kala tartamayno badanaha dhawaada gacmo burka ka dhawaada kuley ba guud lama qof makuwa sadex makuwada saxiyaasi dheere hadhow adaa lena taageeryaelkan nabaradana waa kormayba kudhexeyn waakooda hormuud ederli hal d geedki saddex konton sagaal todobaatan todoba bartaankan kanaga uraabi lii geedki saddex konton sagaal todobaatan todoba nambarka lamaad way dhoseeya geed toddon shan konton ilii geedki geed markada kenan kanaga way buwa baas geed toddon shan konton ilii geedki geed nambar seddaad joono weer koran way dhoseeya eberli hal geed eberli hal geed labaati afar eber lama labaati shan markada kenan kanaga way buwa uraabis geed labaati afar eber lama labaati shan nambarkan waa sontenu ederli lama i sieti sedes konton sagaal todobaati todobo ederli lama i sieti sedes konton sagaal todobaati todobo konton idan maasirin
halo bardaale
halo radio warsan hadhowaada
eedaan dhowno bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah amaa bacd awalan maybaan ta ku raali jiray idaacadda warsan habaka maamulka jara tan kale maybaa ciidanka faraxsanaa uuke inuuna tartanna walaaliyaalkana tawfiiq eed iyo eed yan hasintinsiin hadhowaaba tan kale maybaan ta ku may eed ciidanku maadnagay dadka oo tartanka taabkiyahay garab walaal yoon ciidan maasilniin tan kale taageeryaalkaana lambarayowna qorahadii kuraan lambarka koowaad oo ah hormuud lambar furaada todoba afarti ili todobaati ili eber lama mar lamaas haddii aan siinkanada taageeryaalka qaaliga ah todoba afarti ili todobaati ili eber lama lambarka lamaad oo ah hormuud isuuna furaada li tumeishan labaatii kow sagaali lama marse mar lama hadeena kanaga usuuna lambarki lii furaga tumi shan labaatii kow sagaali lama lambarka saddexaad onka dambe yoono kala hariiri koran maybua furaasha siyeed oday siyeed labaatii sede todobaatii sagaal markanka dambeyta oona kanagaw furaasha siyeed oday siyeed labaatii sede todobaatii sagaal taageeryaashaan may balenaa meelbiyo rogan eedyadanka faraxsanna fikridiin umbaahana walisinani darsa kortaan fikrida eh eedanka baanasiinroayan masintimansin waayahay eedan mahadsanyi lamada xaafadood barnaamijkii su-aalasheeda gudagalaana halow tawfiiq
halo raadi warkan tawfiiq su-aali koowaad ee tartan aqooneedka uu kan diyaar garooba waa su-aal diini ee walibaan dhiyaasaysa tan sheeg nabagii naanistisli araay khaliifatullah mar lamaad sheeg nabagii lakanaanisay ama naanistisli araay khaliifatullah mar saddexaad sheeg nabagii naanistis ama lakanaanisay khaliifatullah jawaabtasin kusugan insha
bartanga jire boga tartanka barka kugal barati bajeedalako beeg mal fadaayo ho wal barti bajeedalako halow tawfiiq
halo raadi warkan jawaabta
bismillaah alxamdulilaah unoo ka tartamaan xaafada soofeed jawaabtaas xadiida kulliin may banaadi doonta insha allah nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam
kanag jawaabta
bismillaah su-aalaas jawaabtay haddiina marnamaadka nag may banaadi doonta insha allah nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliyeenka horeyntii ee diiniga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee waana hayti sheeg nebigii nanistisleray khaliifatullah jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee toosax ewu walina markaas useeyaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam lama dhibcood lama dhibcood tawfiiq ee أي وتوفيق إسناد إبعاني عندي ولكن مركيوها بغضان للان إن إيبي أنا جاست أني هاي سوداء لما تدعو halow bardaale
halo radio warkan daga fura su-aali lamaad oo diini ah siinka dareerta weli bandhiyaasa sidatan sheeg rasuulkii inka horreey sheeg rasuulkii inka horreey sheeg rasuulkii inka horreey
برتن هاجري بوق تركنك بركا قدل برتن هاجري بجيل دالكو بين من قضايو هو البركي بجيل دالكو
haloo bardaale
حلو راديو ورسن
jawaabta
اللهم وفقنا الجواب كدما دونها شهرين سؤال سيت جوابتين بهنين بتي إن سيئي نوح عليه السلام kanag markale
نوح عليه السلام sax iyo qalad guddiga su-aali lamaad oo diiniya waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale b su-aalaas jawaabtay oo ku biyeen tartamyaalka bardaale b to sax dhawu war ina u seeyaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam lama dhibcood bardaale b
بردال بي لما ديبا عود درندوري يسين وي عن هوب انا انا ارن ميران ديكي ميكو كو اوبسداي بيلاكي ديني في دي مالن ويرو مالن انس او قادا I am ab- above uh, head and shoulder.
لكن انا يوها سو قد بي تومي سين جيي غراشكا مصلح يسين ديكي انجينير مصلح وقادا داسن تنقل نقر داسن لكي وقادا داسن سريف نانو halow towfiiq هلو راديو ورسن su-aali koowaad oo chemistry ah waana nagadaasa su-aali saddexaad ee tartanka uu ka diyaar garooba weli baandhiyaasa sidatan biyo adag maybaka jare macdan adkayaasa hataba sheeg magaaga qaabka lan adeegsadow si lan nuglaay biyoogaas marlamaad siinkanogoy towfiiqa su-aali waa chemistry biyo adag maybaka jare macdan adkayaasa hataba sheeg magaaga qaabka lan adeegsadow si lana nuglaay biyoogaas mar saddexaad towfiiqa biyo adag mabaka jare macdan adkayaasa haddaba sheeg magaaga qaabka lan adeegsada si lan nuglaay biyoogaas jawaabta siin ku rajayaan insha allah
برتن هاجري بوق تركنك بركا قدل برتن هاجري بين من قضايو هو البركي بجيل ذلك
halow towfiiq
هلو راديو ورسن jawaabta
bismillaah xadiwnana dhammaan daahiriyaalka xaafadda tawfiiq iyo weliba tartamiyaalka su-aalas jawaabtay haddii isku dayni mayba naga doontay insha allah koloriin
kanag
su-aalas jawaabtay haddii isku dayni mayba naga doontay insha allah koloriin sax iyo qalad guddiga su-aalii kemistriga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiq ee jawaabtii oo ku biyeen to sax in haynu halow bardaale
halo radio warsan jawaabta
bismillaah allaahuma waafiqna aljawaab su-aalas jawaabtay haddii isku dayni mayba nagadaase boromiin kanag
su-aalas jawaabtayna isku dayni waa boromiin boromiin sax iyo qalad guddiga
su-aalii iyo jawaab waayeen towfiiq ee iyo iskula haayeen gorod waayeen weliba langurajiyey bardaale b bardaale b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas kemistriga hayti ee faa'iidaysi ahaan iyo hortaalla to sax in haynu taageeraha towfiiqa siyaana harow weelow لماذا إيتياس أنا ما لها رأي فاهرها توفيها إذا توفيق بها سؤال سيدا هرر مرتي كيف جواب إني إذا علي.
توفيق هرر مرتي سؤال سي مم.
كيف جواب عندي هأفكوي جاسم لأن اسم ده ما له هو كويديي تاغيريتا
إذا
إذن تاغيرنا يدكو قدماي
taageeri ahaa reed ana walyo sheena meelki sheegaa ma ani walan sheena masi wali ana sheena iyago iyo meelki sheegaa cali haye iska day كوجودي ما دون على متكاس ما على ما ويرو أنا قدرنا والله بتكشف ما دني ورد ياس sax iyo qalad guddiga
guddiga su'aalo warsan بسم الله سؤالك مستري هايتي توفيق اسكلها ينكو جواب وايين بردار الدين مكفايديسن سؤال اسمي بهايتي بيو ادق ولي با كجرين معدن ادكايسا هدب الشيك مغاغا قاب كلن اديك سيدو سلن نقلاي عملن جلعي بيوغس جواب تمر هدي لمدى حافظود حافظود يو قرض وايين ما يبان نغداس زيو لايت ميثود مرلما ديك نغا بيوغس معدن تلن اديك سيدو ان نقلاي ما بلالي زيو لايت ميثود
halow bardaale
halow warsan su-aali lamaad oo kemistri ah weli bandhiyaasa sidatan sheeg magaaga awka kemistriga casriga ah mar lamaad sheeg magaaga awka kemistriga casriga ah mar saddexaad bardaale sheeg magaaga awka kemistriga casriga ah
ਬਰਤਿਆ ਜਰੇ ਭੋਗ ਕਰਤੰਕ ਦਰਕਾ ਬੇਗ ਮਲ ਫਦਾਇਓ ਹੋ ਵਲ ਬਰਕੀ ਬਜੇ ਲਗਾਲ
halow bardaale
هلو راديو ورسة jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الدراسية دون اسكندرين ميبوا أنطونيو لذيذة kanag
سؤال الدراسية دون اسكندرين ميبوا أنطونيو لذيذة
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee lamaad waa nagadaasa su-aalii afraad ee tartanka uu ku waliba la weydiiyey tartamyaalka bardaale b bardaale b jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas toosax ewu walina markaas iyo saaska helena lama dhibcood bardaale b
bravo berdaale yes yes yes wamele iibadaade oraa waan reedin ku dheerow inta dhikada fadi madi badan siyaa lahay adigoo la obsadahay gaal owlaad gaadi ma dheera leeri aw widay hordhaan hordhaan saas la erjari hata walaag hor warku waanto widaadada wardigla lahay wal moo shiidi lama dhibaada sii wada inta siin jeeyay kasaas ayn diibe gaaliha ada jaray kan naadiyaha ada jaray oo suubda hoolaa meelo kula dhawaayay dhibcada koowaad mayn dhiibay maaba siin ku dheerayow nanow iyo ku qaadaasan naglamaadna samtal irtootee dhike meelo ku qaadaasan halow tawfiiq هلو راديو ورسة su-aali koowaad oo fiisigiisa in diyaar garoobaa waana nagadaasa su-aali shanaad ee tartanka uuka weli bandhiyaasa sidatan shilin iyo la dhiki qoto tuma ishan sentimitir ee bekeere iyo ka jaran biyo tusmo qolcosnaanshona iyi afar la hoos dhikisida raadi jooga hamuuga shilinka usa kor hanka ha kora sentimitir han mar lamaad sinkanogoy towfiiq waa fiisigis shilin yalla dhiki qoto tuma ishan sentimitir ee bekeere iyo ka jaran biyo tusmo qolcosanaansho eyi afar la hoos dhikisada raadi jooga hamuuga shilinka usa kor hanka ha kora sentimitir han mar saddexaad siinkanogoy towfiiq waa fiisigis shilin yalla dhiki qoto tuma ishan sentimitir ee bekeeri oo ka jaran biyo tusma qolocs- qolocsan shone eyi afar la hoos dhikisada raadi jooga hamuuga shilin usokor anka ha kora sentimitir
ਬਰਤਿਆ ਜਰੇ ਭੋਗ ਕਰਤੰਕ ਦਰਕੇ ਮਲ ਫਦਾਇਓ ਹੋ ਵਲ ਬਰਕੀ ਬਜੇ ਲਗਾਲ
halow towfiiq
هلو راديو ورسة jawaabta
بسم الله لما تاغيرياش مع الترسميال كاديو هقشور يسو على سيدي جوابتي ما بنردو إن شاء الله لغاتن سنتي متر kanag
بسم الله حدي قشور ين ترسميال مع تاغيريال كحافظ التوفيق سؤال جوابتي ما بنردو إن شاء الله لغاتن سنتي متر sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii fiisikiska hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiq ee su-aalaas jawaabtiye toosax aan hayno halow bardaale
هلو راديو ورسة jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب على الجوابية دونس كدين ميبوا تميكو دبع تضبات تضباتي شن سنتيمتر kanag
سؤال الجوابية ميبوا تميكو دبيسن تضباتي شن sentimitir sax iyo qalad guddiga su-aalii towfiiq ee iskula haayaan ku jawaabo waayeen weliba faa'iide ahaan lan wareejiyey oo ku faa'iidaysadaan lafadahaye bardaale b bardaale b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas to sax in hayno
mikrofonka afkan dhawaay weerow fiisigiis bua fiisigiis ma hanshuurayo sidiis dhanba waxa ku shaqeeyama fiisigiisa la hanshuurayay lamada haafadood hore maduun hanshuurayni fiisigiisna wal ha ku shaqeeyama ma hanshuurayo garala ha gooyahay walaalyaal ha ninshuurayteen ha ku shaqeeyahay maadooyinka oo scientificada
jawaabta society in la kushaqeeyo in la hashuurayo mahayn
waayahay guddiga iyo jawaabta bandhigaan
سؤالي كسوأتا لما لي سف سؤالي كسوأتا لما لي سف ويبا صور السين كشاف ياسي قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن
waayahay su-aalihii fiisikiska hayti ee towfiiq ee iskula haayeen gordowaayeen bardaale biina ma ku faa'iidaysanay su-aalaas may bandhiyaase shilin yaala shilin yaala dhiki qoto tuma ishan sentimitir ah bakeerina bakeeriya kajara biyo tusma qaloosin go-ii afar islaash sado weydi jooga humaaga shilinka usokor anka kaha kor sentimitir ahaan mar haddii lamada xaafadood iyo gordowaayeen jawaabtimayba waa sado dhibiisan toddobaatan ishan sentimitir mar lamaad yakanaga waa sado dhibiisan toddobaatan ishan sentimitir
haloo bardaale
halo radio warsan su-aalilamaad oo fiisigisan diyaar garooba weli bandhiyaasee sadatan sagxadda hoose ee taangibiyoodii ang muuqada anti qotantis ete lama dhabiisan shan mitir haddii tosmo qolo cosanka biyo us ay hal dhabiisan soddon iyo sadde raadi qotada saxda ee biyo mitir hang mar lamaad siinkanagoo bardaale su-aalo waatii lamaad oo fiisigis ah sagxadda hoose ee taangibiyood yo ang muuqada inti qotadiis ete lama dhabiisan shan mitir haddii tosmoqolo cosanka usay hal dhabiisan soddon iyo sadde raadi qotada saxda ee biyo mitirhang mar saddexaad bardaale waa fiisigis sagxadda hoose ee taangibiyood yo ang muuqada inti qotadiis ete two pointy five mitir haddii tosmoqolo cosanka usay one pointy thirty three raadi qotada saxda ee biyo mitirhan
bartangaa jire buuga tartanka beelidaalku beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalku haloo bardaale
halo radio warsan jawaabta
bismillah su-aalaas jawaabtii adduunska dayna mayb waa sado dhibic saddex boqol labaatan ishan mitir kanag
su-aalaas jawaabtii adduunka dayna mayb waa sado hibiisin sado boqol labaatan ishan mitir sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii bardaale biilu weydii ee hayti fiisikis jawaabta iyo ku biyan su-aalaas too sax ew walina jawaabtay annagadaasi sado dhibic sado boqol labaatan iyo shan mitir bardaale
lama dhibcood maa
lama dhibcood
bardaale ad bardaale ta adin era kortay ah mamitele kortay bardaale lama dhibcood wiingeestiin wada adikiidiibe oo hadaasa baad teknikiibe mise wadaas kyaa kalada oo dhaafasi ha umay shib lama dhibcooda sii wada too ay dhiibe kasaase suma isiisi solo suma isiisi solo si daan laasan sakar inje maafa ku dheerayow zio zio khan khan khan zio si daan laasan
haloo towfiiq
halo radio warsan su-aali koowaad oo juqraafiha sinka dareerta weli bandhiyaasa sidatan sheeg magaaga saharaha ka dheer oo cirif aan lahayn mar lamaad sheeg magaaga saxaraha aan ka dheer oo cirif aan lahayn mar saddexaad sheeg magaaga saxaraha aan ka dheer oo cirif aan lahayn
برتن آجري بوق ترتنك بركا قبل برتن آجري aylık okmadın ne koy, aylık okmadın ne koy. Bu gitar tankı, berka kugal, baratın acere. Bu gitar tankı, berka kugal, baratın acere. Koko bilawa, hatta alif bilawe, berka ay kubane. koko bilawa hatali bilawe berja ay kubane alli badan e alli badan e tank babaniya alli badan e alli badan e tank babaniya mal padayo hawal barshi bajel galko mal padayo hawal barshi bajel galko مل پدايو فاول بركي بجيل دالكو مل پدايو فاول بركي بجيل دالكو
هلو توفيق الو راجع ورقم jawaabta
bismillaah dhammaan taageerayaasha macal tartamayaasha xaafada tawfiiq haddii ha fashuureen su-aalahayda jawaabtiyeed may banaadi doonta insha allah rubu lkhaali
kanak
marlama haddii kanaga may ban- may banaadi doonta insha allah rubu lkhaali
su-aalaha af soomaaliyay jawaabtiye
intaaraha
jawaabta noo jilci tawfiiq
su-aalahayda jawaabtiyeed may banaadi doonta insha allah sab sahraa
kanak
sab sahraa ama rubu lkhaali sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee la weydii tartamyaalka tawfiiq ee jawaabtiga ku biyeen su-aalaasoo sax an haynugu halow gardaale
هلو راديو وسم jawaabta
سؤال الجواب فيها دون اسكدين ميبوا أم ترك فيك
kanak
سؤال الجواب فيها اسكدين ميبوا أم ترك فيك sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydii tawfiiq ee waanayo isku lahayn juqraafiga hayti ku jawaabi waayeen weliba lan wareejiyey tartamyaalka berdaale b berdaale b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaastoo sax an haynugu halow weero
yes jawaabta anwa afkan dhawaa mikrofonka jawaabtaw
su-aali juqraafida hayta jawaabtiye hinjowno
jawaabtala koosuge وبعدين تاوها جوابته ما جوابتي ما قدمه سومالي ما اسورستي ما انسكو جوابن تاو تان لو افضان sheeg magaaga sahraganka dheer oo cirfan lahayn
ما يبواتن او بدلي بيو بيو لي غراس ما ميل او هكري او ملا ولا ويك ام هذه تلن جرائب ميل هكري او ملا بيو لي هكري او لازم هور انقل له abu cali
En, series ileeke libiari سائرس ma libi saxarako dalan ma jiray Mhm.
low yacni jibuuti dhasee marne Hawlo miilo meeku.
cosbadka baas انه وين مسبن بهنا ما يكون انه موري جرنا انه ما يكون
miilo ku dalan ma jirta waay haye saxarako dalan ma jiray may baydhow iyo furo dhaseo waayahay ee, guddigee jawaabta ku sugaan
سؤالي كسوعة لما لي سف سؤالي كسوعة لما لي سف ويبا صور السين كشاف ياسي قدق سؤال ورسن guddiga su'aalo warsan
waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee gordo waayeen bardaaladiinama ku faa'iidaysana su-aalaas oo markaas hayti sheeg magaaga saxaraha ankadheer cirif waa saxaraha ankadheer waana cirif in la hayna jawaabta maybayanagadaasee saxarahaas maylaray diseerta oona kiyaala northern africa mar labaad yakanaga saxarahaas diseerte lare walina isu kiyaale northern africa
halow bardaale
halo radio warsan su-aali lamaad oo juqraafi ee walin dhiyaasa sidatan sheeg magaaga buurtaanka dheer ameerikada waqooyi mar lamaad sheeg magaaga buurtaanka dheer ameerikada waqooyi mar kale sheeg magaaga buurtaanka dheer ameerikada waqooyi
Baratanajare, boga tartank, berka kugal, baratanajare. Twal barati, bajel dalko, mal qadayo, ha wal barati, bajel dalko.
halow bardaale
halo radio warsan jawaabta
bismillaah allaahuma wafiqna jawaab su-aala jawaabtiye dhammaan taageerayaal tartamayaal dhammaantan madian shuuran mibaan inbatay inti ate denali kanag
denali
sax iyo qalad guddiga
su-aalii la weydii bardaale b ee hayti su-aal juqraafi ee jawaabta iyo ku biyan bardaale b too sax an haynugu halow tawfiiq
halo radio warsan jawaabta
su-aala jawaabtiye haddii una kufaa'idaysan mibaan aga doonta insha allah akonjua
kanag
akonjua sax iyo qalad guddiga
su-aalii iyo bardaaladii gordo waayan waana iyo isulahayan may balan wareejiyey towfiiq towfiiq ee iyaana maku faa'iidaysana
aye waar iska diyaasana iyo cali
هيهاتا هيهاتا cali eh Wey,
su-aala intee?
ميسكا
Amew, حد meel faday.
جوابته Waad, واتو
kanagbe, ما تنقوا ugamay.
هو Sajeelo هو qeybdo.
بديني Guddiya.
waayahay guddiga su'aalii ka su'aytaan lammaadiisaf su'aalii ka su'aytaan lammaadiisaf way baa suuradsiinku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan
waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee hayti sheeg magaaga buurtoonka dheer ameerikada waqooyi jawaabta mar haddii lamada xaafadood gordo waayan bardaaliya la hayti waa bardaale b magorna towfiiq biiniyan saas oo kale maku faa'iidaysana buurtaas magaaja mailareya alaska marlamaadya kanaga buurtaas magaaja mailareya alaska lamada xaafadood khadkaninka jaran su-aalogii dhextaalka hadeernii dhegeyste waliba la hadeerayay waqtigii su-aalogii kin telefoon nambarka waa toddoba hal afar afar toddoba eber eber markale siinka nagoy dhegeysta weli haweere kortaysa su-aalo ku qayb qaadata toddoba hal afar afar toddoba eber eber su-aalo koowaad ookana codkun hadareeraya lasiinku baahanyi intii isin sheegtan qofka iyo magaashay saddexan iyo xilka usahaay markale codkaha dareera iyo lasiinkufadee qofka iyo inta sheegtaan magaashay saddexan iyo xilka usahaay wala eyi aye
ku hadalla dabka oo diaspora la yidhaha oo unusay oo kale ah yahan inaga dhahan hata kolley inta soomaalida una la doohayna reebu la doohayna dadkii xaqaha iyo dalka xaquuqahayn dibida koy oo laakiin physical iyo dibidan koyan laakiin aqlid oo ay fikir iyo ay kulli uu kiya jarahay walaad lurowhayo hata inta iskensheeni may waha
waayahay codkaas iyo lasiinkufade inta sheegtan qofka iyo magaashay saddexan iyo xilka ama jagada usahaay markale codka siinka nagoy
oo laakiin physical iyo dibidan koyan laakiin aqlid iyo ay fikir iyo ay kulli uu kiya jarahay walaad lurowhayo hata inta iskensheeni may waha lambaatanta kalada nyameelisooga aabi nolol faylka haysada laakiin wala luroo haayo hataa inasiyaani kolween ma
waayahay dhegaystaha aan ku horeeya siyaan hallo assalaamu calaykum hallo hallo dhegaystahaasna dheegu waay ku gudubaana dhegaystaha kaliya sii doona hallo waa kugohi dhegaystahaas kalen hallo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته raadiyaa noo dami ama noo gaabi sug sug magaagan in sheeg horta
آدم نور ساك عبد توفيق
magaa milereh
آدم نور ساك عبد توفيق aadab nuur xaafad towfiiq jawaabto
علي وردير يا عبد الرحمن haye قدومياء قوة باي waayahay jawaabtaasi saxeen sheegtii su-aalahaas abaalmarintiina ka guulaysatay insha allah warsanankii la xiriiri doonta ee su-aalo lamaad walaal isin kufaday codkaha dareera intii isin sheegtaan qofka eey balse dhextaal inta su-aalahaas aan guda galan
برتيا جري بوق ترتنك اللي بهذا ايه تنك بابانيا
codkuunii la dhegaysadaa dhegaystayaal ku bacda wali sheegaasana qofka eey magaashii saddexan iyo xilku isahay
wadada melidka sagarta landoorda meelo ma haytay adag le muddo roobka maarne biyo badan ha dhex maro si maarne marka xaafadan dadka ku nool iyo maarne iyo aan helan wado iyo maarne oo geef iyo ku socda koran ama magaalada iyo maarne halbowlaha iska hiraas waana ka faa'iidaysan ma dad badan oo maarne oo ritaaniskii hayay oo kenya ama ethiopia
dhegaystaha aan ka horeeya siyaan hallo hallo waa hagaag dhegaystahaas khadka ku gohi dhegaystaha kale fursa siyaan hallo assalaamu calaykum وعليكم السلام magaca iyo xaafadda
عبد الكافي محمد حسن عبد الرحمن محمد حسن cabdikaafi cabdikaafi maxamed xasan xaafadda horse barnaamij kala daragta إسرائيل jawaabta
عبد الله أنا وسيم haye
قدومياء بقبل
degmadee
بيروت haye telefoon number kamin sheeg
إيرلي هشام eberdiyaal shan haye يديسي lixdii siyeed لباتيلي labaatiili إيرشا su-aalo si sax aan sheegtay eedaan mahadsantee hadiid qaali ee ayaa keentaa la warsan balse waktiga munaasabada tartanka laka gabagabeey doona ayaa lasiin weeri doona insha allah eedaan mahadsantiin lamada xaafadooda xaqiijiya intii khadka jaran iyo in kale halow towfiiq halow towfiiq هلا راديو ورطة halow bardaale
هلا راديو ورطة su-aalo yareed in bilaabaana dhiga fura dhextaal ku bacda su-aalo xaafadda ku wajahanta diyaar garooday
برتيا جري بوق ترتنك
su-aalun weliba iskulaha towfiiq halow towfiiq Hello, Radio Watson.
su-aal biolojiha siinka dararta dhigaan fura weliban dhiyaasa sida tan colorofiil maybwa maadada cagaarka ka dhikaasa caleenta geedka hataba sheeg curyaha birta e ee ka jara colorofiilka marlamaad siinkanagoy su-aalo maybwa biology kolorofiil mayb waa maadada cagaarka ka dhikaasa caleenta geedka hataba sheeg curyaha birta e ee ka jara kolorofiilka mar saddexaa towfiiq sheeg kolorofiil mayb waa maadada cagaarka ka dhikaasa caleenta geedka hataba sheeg curyaha birta e ee ka jara kolorofiilka
برتيا جري بوق ترتنك زرقا قبل حالكو بين من فضايو فوق والبركي بجي لذالك
halow towfiiq
Hello, Radio Watson.
jawaabta
bismillah su-aalashan ijaabtii mimana u dambeeya insha allah وحرة بلاس
كمك
سيارتي جالتين بلدن إن شاء الله وحرة بلاس saxiix qalad guddiga
su-aalii biologiga haytee ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda towfiiq ee jawaabtu iyo ku biyeen towfiiq ee toosax nhaynow halow bardaale
هلو راديو ورسن jawaabta
بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد على فيها تونس كدين ميبوا إن شاء الله مغنيسيوم كمك
سؤال الجابتي أضرب إيش كنت كدرنا ميبوا مغنيسيوم saxiix qalad guddiga su-aalii towfiiq ee harar marti bardaale biya lan wareejiyey bardaale biya jawaabtii oo ku biyeen su-aalahaas toosax awow hal dhibacood oo faa'iide ee bardaale b
berdaala b dheega haytan shabiya shabiya shabiya haagin halan qaado hal haaqoy
halow
sidii ba idadkan waa shabiya jartan oogana ka dara hal dhibac siin wada aysiinka dhiibay kasaase wada gaas yaa ku qaadlaasa wada gaas halow bardaale
هلو راديو ورسن su-aali lamaad oo biology aan diyaar garooba weli bandhiyaase sidatan sheeg magaaga curyaha daruuriga an e shaqeeyowka qanjirka thayrod mar lamaad siinkanago sheeg magaaga curyaha daruuriga an e shaqeeyowka qanjirka thayrod mar saddexaad bardaale sheeg magaaga curyaha daruuriga an e shaqaynta ama shaqeeyowka qanjirka thayrod
bartayaa jire booga tartanka gargaar ku gal beeg mal fagaayo hoo wal barki bajeedlagaal
halow bardaale
هلو راديو ورسن jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب تي حدين اسكدين مدنا غلاسة إن شاء الله آيبين
kanag
سؤال الجواب تي مدنا غلاسة آيبين
saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaalka xaafadda bardaale b biology hayti walina jawaabtii oo ku biyan xaafadda bardaale b iyo etaa toosax e lama dhibcood bardaale b
berdaale barcaduno lama dhibaco maya may maaraaso hindurmi ahayd berdaale lama dhibacood wiigasi war reedii ku dheerow qoortaan wagalo eber eber foobol eber lama dhibcood wiige maxay dhiibe lamaada bahal qofaan dhiibe iyay gomey iyo kugaadlaasan iyay gomey ma darbeeyo waa darbeeyan iyo la ili darbeeyan halow towfiiq هلو راديو ورسن su-aali koowaad oo taariikhahaas inka dareerta weli bandhiyaasa sidatan keehay ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo shileediis la dili mar lamaad keehay magaaga ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo shileediis la dili mar saddexaad keehay ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo shileediis la dili
bartayaa jire booga tartanka gargaar ku gal fagaayo hoo wal barki bajeedlagaal
halow towfiiq
هلو راديو ورسن هلو jawaabta
سؤال الجواب فيها ماذا نظن إن شاء الله سبنسر برستو
kanag
سبنسر برستو saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiq ee jawaabtii oo ku biyeen xaafaddaas toosax ew lama dhibcood towfiiq e
ما هي انفي راتنا انا مضم كوضان isan dhaahin dhoodan ha inka edin gaal u laaqaadi ma dheer baa lahayd gude wada ma dheer gaal ulaaqaadi ma dheer meelyo jeeyaan madle ma anaaga langadoona ma fahansan ini mushutee adun kale lalaabmaayamba madag lahabooda gaal ulaaqaadi ma dheer tawfiiq lama dhib ood mayba siinka dhiibey cabdiraxmaan ukaash
hallow bardaale
haloo warsan su-aali lamaad oo taariikheen diyaar garooba weli bandhiyaase sida tan keehay madaxweynihii inka horey oo maraykan ee oo la dili keehay madaxweynihii inka horey ee maraykan ee la dili mar saddexaad keehay madaxweynihii inka horey ee maraykan ee la dili
برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري بجيل دالكو بين من قضايو فوق والبركي بجيل دالكو
hallow bardaale
haloo raadi warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال جوابتها دين سكدين مدن هلاسة أبراهام لينكولن kanak
سؤال جوابتها أول سكدين ميبوا أبراهام لينكولن sax iyo qalad guddiga su-aalii taariikhda haytii ee la weydii bardaale b jawaabtiya ku biyeen su-aal hasto sax ewu lama dhibcood bardaale b
بردا عن ميل وان كدلوا وايسنا ميل ان والقدر وايسنا ما يبيرون كفلا ما يوبا ده ادي والله انا ادي كده ده انما سو قدرت ده نحن عند كل شيخ باقول يا لو هي ما ولا سما لما دي بقعد وينه لان ميل جيو مله تومسين جي دبكايده غدودو oo ka taalaha kurjeedka jaadka tanna maanta aysanka dhiiba kasaase salaamada raqayta hore manka hatadegin ku qaadalano maqaaji inaad goraa salamsiisaga hallow tawfiiq
Wuxuu raadi warsan su-aali koowaad oo xisaabeen diyaar garooba weli bandhiyaase sida tan magaaliya mabakiyaale sad idaacadood oo shal eh a b c afar barnaamijyo ku baha idaacadda a shan barnaamijyo ku bahaase idaacadda b sadde barnaamijyo ku bahaase idaacadda c haddii idaacad walba laha ku qaada lama barnaamij meega barnaamij oo shalgadiisan iyo bii koran mar lamaasin kanagoy tawfiiq magaalo yami bakiyaale sadde idaacadood oo shal eh a b c afar barnaamijyo ku baha idaacadda a shan barnaamijyo ku bahaase idaacadda b sadde barnaamijyo ku bahaase idaacadda c haddii idaacad kasta laha ku qaada lama barnaamij meega barnaamij oo shalda- shalgadiisan iyo bii koran mar saddexaad tawfiiq dhiga fura su-aalo xisaabo walin dhiyaasa sidatan magaalo yami bakiyaale saddex idaacadood oo shal eh a b c afar barnaamijyo ku bahaase idaacadda a shan barnaamijyo ku bahaase idaacadda b sadde barnaamijyo ku bahaase idaacadda c haddii idaacad walba laha ku qaada lama barnaamij meega barnaamij oo shalgadiisan iyo bii koran jawaabta sinku sugaan
برتنا جري بوق ترتنك لالكو بين من قضايو فوق والبركي بجيل ذلك
hallow tawfiiq
haloo raadiyo bayda raadiyo warsan jawaabta
waana jawaabtay martin waan ku suurayna mayb waa di barnaamij kanag
di barnaamij di barnaamij sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabta hayti ee la weydii tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee jawaabtiya ku biyeen su-aalaas toosax haynu hallow bardaale
haloo raadi warsan jawaabta
su'aal jawaabtiha deen sكدين ما يبوا إن شاء الله سيد برنامج kanag
سؤال جوابتي ما يبوا سيد برنامج sax iyo qalad guddiga su-aalii xisaabta hayti ee iyo hare marti tartamyaalka tawfiiq ee bardaale b yaa faa'iide ahaan aan ku wareeji jawaabtiya ku biyeen bardaale b toosax aan haynu hallow weerow
aan hooyadhay ba sheegay husni waa iska hoogdeeday walaaban haddii xisaabiyiin waa laku shaqeeyo iyo ay la hanshuuraynay garmay gooyahayo haye ada si kalan dhig jawaabta
idaacaddo may ku bee
idaacadda wali ku bahaase ee afar barnaamij aa
shanna idaacad kale ku bahaas aa siddan idaacad kale ku bahaas aa haddii idaacad kasta ee, laha ku qaadada lama barnaamij Mm.
meega barnaamij oshal duum iyo bii koran idaacad walba aa barnaamijkan xiisa geliyo oo macnaha ani ay ku hela iyo bii kuran hal eh anakii ani anfac
kowkaas tumi ila masaa mm, tan haddii oo meel era uso barnaamijyaa dheed itumi ila masaa labaati afar maa iwuki ila geeg labaati afaro labaati afar labaati afar hole ka dhow boqol i maa labaati afar kale ka dhow hada boqol i siitun i boqol i sagaalun i walsaas e barnaamij i way way oo nagadaan bad walsaas ee ka kooban.
hal eh ha koob
Yaa kooban, kan ilo kooban.
كان هناك تجرب من برنامج الجر haye سنتيس برنامج شو mhm.
Maya barnaamijku baa korta, barnaamijka kartan.
عن غوبة كوبا كسر وضوء ولا بي دتك على جري أي حد اللي عنا يري أتوش Ma un galag noo dhaaf.
عن غوبة أنا حتى حتى ولا ده كوبا ما ينها كوبهاسة بقول أفرتن إلا ما Dhaaf se aan ku bahaayo.
guddiga iyo jawaabta isku sugaana insha allah
سؤالي كسوءة لما لي سف سؤالي كسوءة لما لي سف ويبا صورتين كسافياتي قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن
waayahay su-aali xisaabtaha hayti ee tawfiiq gorado hayti bardaalabiya dhanwareeji bardaalabiyana ma gorana abwaan weerow yaa marlamaad may boocsaday in mikrofonka liinka dhawaay abwaan xoogaa marawal koofokadi ee wala erti ma erti
intumila masaageeki itumila masaageeki iyo wala iska dadarey meg ha imbatey afar meer ee shan meer ee sidi meer ee wala ka dhowe iska nin lama tarjuujiyayo dhan boqol isii tan iyo dhadhow ha imbate
jawaabta abwaan weerow si isu sheegayo miyaastay mise ee xisaabta wala iska nin noo gudi jawaabta may banagadaase boqol iyo siyeetun barnaamij jawaabta may banagadaase boqol iyo siyeetun barnaamij yaa ku bahe idaacad kasta
hallow tawfiiq bardaale
halo warsan bardaale dhegaan fura su-aalinka damboyti ee tartanka owka waana nagadaasa su-aali lamaad oo xisaabe oo libandhiyaasa sidatan meega qaab iyo shambuug oo xisaab e lanka raseeyi kora armaaja mar lamaad meega qaab iyo shambuug oo xisaab e lanka raseeyi kora armaaja mar saddexaad meega qaab iyo shambuug oo xisaab e lanka raseeyi kora armaaja
bartan haajare booga tartanka barkaa ku gal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalako haloo bardaale
halo warsan jawaabta
waalasay jawaabtee may banagadaase boqol iyo labaatan qab
kana boqol iyo labaatan qab
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii indambeyti uu ka barnaamijka tartan aqooneed ka warsan ee bardaale b iyo tawfiiq ee su-aale xisaabta indambeyti waliba lahaaytay ama le bardaale b jawaabta bardaale b iyo ku dhiiban su-aalaas too sax eewu walin iyo nagadaase boqol iyo labaatan gaab lama dhibcood bardaale b cali shuureetana lamaadin ها معنا إسي إيه مكسيوك مور ماي يابا شكرا أنه شوريوك ما ينين ديدي سيدلكوين هلو بردالي سن لبعوت سقال لبعوت طلبات لبعوت كنتون لبعوت لما ليه غوب ولا أنا مدن لما ليه لك لما يسي ويد هاي لما لبعوت انت كين جي مدن لما دب انت جي مدن يسار دي ما لوكا ديكي ما أركب تراك قادي ما حانستان ويلو لما دب لبعوت اي جي سارتي سار يونسكو korshe kule degaasa waan isii keenay jaranjar dheer qaada hawqaada in santo jaranjarta hawqaada tan kala guday keenay ere warnaamuhu jaas isku jire adigna may adiiba kuwa kayla dheeraan gudubka kalayta oo ka xaaladda caadiga ah I am iyo head and shoulder above of you wallahi aytay me sayarti sida keeri I am head and shoulder above of you ya keeri wali erti bad laka er aamiin isku dhawan lacala kiin ducaya ana wiishi wali ani erti ada laka er But you're sent to the driving few booze and you're still taking waiting to see you know my check my friend.
aamiin What the hell am I passing?
aamiin Iyo checkala.
waayahay su-aalaasi aan ka damboytay guddiga natiijada ku sugaan ilaa xilligaas lamada abwaan
me fadaan
su-aalo is weydiiyaan malaa inoo dhaysan ayo si hanow
lamidin hana i cali i may usisaas keeray
ha hanu oo mugan wahay amew hay ali Dafa abu dhiga way way mic.
ka balansadaa wal weydiiyaas weydiin Ma ka balance dayba.
aamiin uu kuwa laka kusaadeen mahad anin aamiin horehin dasaraad uu diiday uu gahin dasaraad afiinaa Su'aal mahayna laakiin wala aan lankan sheegay.
ha Musigaladi.
ha In aan kii hirida xujo aan afka ku sheegow oo adiin afka ku sheegasahay.
ha Ha.
sheeg Ma qaraase. Reewmahayn. Wala waan ma diin eridi eridi tan iski hiridani. Ya ugu ka erfaday. may eraase guf osbe guf misge is gunudig mudul gudbi ku gudridi guf osbe guf misge is gunudig mudul gudbi ku gudridi guf osbe guf misge is gunudig mudul gudbi ku gudridi kii kala ridi anina almunduleey ma karidne anina kii kala ridi ertol ko fade makasaw majar makasaw maana ilmu nusiyey may keernima sahwa makasaw he kideshi lak inyo anina dasaraad kan leetur ko yarma ah kan telefon galay na giliyey waram giri
taleefan kan ya leeturkum dhatiisa adha kula bahaas iye amiska diidama miskididinini Okay. Telefonkii kan oo shaqay. Kuum telefonkii may saaray liitarka kordhiya saaray.
saarti
Bahalun aad aragayta aad ma ogaanin hoodii haqaaday leebiti leeray ma aragayta aad.
ay Moobilka korshay may ka deediyay leebiti ka deediyay.
ka argi adeegi Si is un wareegado un wareegado moobilka tartiib tartiib ah hanees yaraaye. Yaa hasiraaya has yaraaye marka dambe may aragayta u soo dhahayan badow liitarka korshay. Aad hadda may ofadaas madun.
mobilki meeli giri ina kulaba madon dogonga ata moba leterkum afiyen tadang moba kun sen bilir ana se antike giliye dogonga ata admir en giri madon se o ko wali magi waray may ko qosbay ba
awai bele kair hayele rasa mai magi waray may lan gadan se hay الابوه ولا سكوه
hay hadda ba bobe hon kair hayele rasa انت كنت بوظ لك سيما ما كثير لك Allahu akbar أمم.
usna lan kun datana gal ما يقطعن من قال ayaa wakhtigaasiin ka dhii ee, guddiga
waayahay ee, ciidan maasanta muxudiin ee, iyo weliba lamada abwaan cali koronto iyo abwaan weerow farsamada b k yaan mahadnagaan barnaamijka farsameeyey tiimka noorrooga garab walaaliya saasoo kaliyoona u mahadnaga uu ku weliba tartameyna oo wareegii lamaad tartan iska aragay tartamyaalka xaafado towfiiq e iyo bardaala b bardaale b iyo towfiiq e uu ka tartan xiisilayaha bandhigkeen oo markaas asduubaysanaayay tartanka guud waliba ku koobnaayay toban iyo afar su-aalood oo min todoba su-aal xaafad walbaha ka toosasa xaafadda mebel ka bilaabay towfiiq ee uu ka su-aalo walina markaas su-aaloogii todobada hayti ee towfiiq ee lanqoondeeyay ama lanka tiragali iyo ku jawaabeena lama su-aalood towfiiq ee uu ka todobadii su-aalood lanka tiragali mibaa ku jawaabeena lama su-aalood lamadaas su-aalood markii min lama lan hisaaba may banagdaayana afar lama su-aal yaa ku jawaabeen afar dhibcood yaa meelo ku helan walfaa'iidee uu ka mahelna towfiiq ee uu ka afar dhibcood yaa la hooydaayan bardaale b oo saaxiibadii ee uu kala tartamay mayba markaas ah, iyoona dhinigu lahaayana todoba su-aalood todobadii su-aalood bardaale la weydii may base toose aan ku jawaabeena todobadaas li su-aal todobada la weydii li ku mid ayaa ku jawaabeen hal su-aal yaa isku qaladeen litii su-aalood ku jawaabeen mayba iska nagadaayana tuman iyo lama dhibcood hal dhibacood oo faa'iide ah oo dhiniga towfiiq su-aalaha ku noobti iyo ku faa'iidaysadeen bardaale hal yoo haddii tumi lamadii meel intaali lanka darwalay boo tuman iyo saddex dhibacood tartanka uu kumaybaha ka dhammaaday toban iyo saddex dhibcood bardaale b towfiiq ee afar dhibcood hamiin dambe maybaa markaasa sa nadiif ee owliba iyo oo an dheelna ciyaar dhibcood ee wakhtigan baqaaday oo an sheegane tartamyaalka xaafadda salaamey ee oo la tartama lahaay ideedi b ideedi b oo qalad galli islamarkaasna barnaamij iyo ka jiraan qalad wiinka galeen raaligelinna unkubiina guddiga tartan aqooneedka warsan iyo garab walaalna iyo markaasa ku hadleen ama ku shireen gebi ahaanba tartankiina lakubii ideedi b oo markaas meelo kubati salaamey eena la tartama lahayti salaamey ee maybaa nasiiban weeladeena in iyo hamiin dambe tartan laan iyo dhibcood iyo gaadadaan oo four five iyo ka helaan salaamey ee maybaan sheegana in iyo saas guubka haysata oo markaas dhibcood yeena iyo saas ka nagadaayaan tumun iyo weliba afar dhibcood waa tumun iyo afar dhibcood oo nadiif eh salaamey four five eh ka heli hamiin dambe oo dheelilaayti hamiin dambe xaafado maybaa markaas aan sheegana in iyo bilaabda doonaan wareeggii saddexaad oo nag out ah isla markaasna dhibco badnaan laha ka bahow tumanka xaafadood ama tumanka a e b un ha ku shalbiyaan oo anka dhibco badanna markaasa iska arga doonaan wareeggaas nag outga ah oo hamiin dambena bilaabda doona haddii ilaahay isu era tartanka owka mayba markaas guul helay bardaale b iyo towfiiq ee dheelayen bardaale biya tumun iyo saddex dhibcood heli towfiiq eena way ku guulaysidii afar dhibcood iyo ayaana uu dhinaga tartanka ku heli xaafado daraansho siyaan halow bardaale
halo radio warsan ismuha koobasan halo radio warsan bardaale ismuha koobasan
bismillah halo bismillah ano xaafadda bardaale bi meebaan mahadnagaana ilaahay ilaahna warka dhamaatan intuuna kuwada tartagna may kale aan sii mahadiye idaacadda warkan iyo ay kale aan mahadiye idaacadda idaacadda idaacadda warkan ay kale aan mahadiye guddiga tartanka garab walaalka xaafadda ber xaafadda berdaali xaafadda tawfiiq walle kulley manlaysa wal tartami kulley wal badiifadi lay lanlaysal badiifadi maadaama un hadda geeg una guulo ka halnayno ciidanka farxas una guulaysna may kale oo aan hadda oo tabade ana sheegay may boo su-aalo bilaawta hayti oo liweydiyaay liweydiyaay oo tarbiyada hayti iyo su-aalamaad juqraafida ana liweydiyaaya xanasadoo dhow oo la ogaahay bifada insha allah miilanka beewan halo bardaal hadalkiinka naga gabagabada maartan
may fadee su-aale oo tarbiyada haytay bilaabka iyo liweydiyaayo oo diinida haytay iyo su-aale oo juqraafida haytayna liweydiyaayo oo buurtoyinka dheer oo adduunyada ah oo dhinaca oo north america ah
wayahay wali dacwo ee baryaynin ate iyo isindood ku qabtaan insha allah halow tawfiiq halow reeri warsa tawfiiq ha dhawaada siin
alxamdulilah rabilalaamiin ama baad horta maleelema qof qof kariisasta korta may bakasa dhigantay qof horumara mana ku mana diidina ninka faraasagna waana waana bardaala may bana siimal daganantiyo ku guulidi nisho rabta soomaalida meelka maamaadaase kiris guusha u qaadan marka meel raaysu oo kusnebu ahaa ciidan faraasagna guuli walaana waan diiran oon guuldarada hunani deerti guuldarama argaan laakiin may baan argaan meleraisu iskalon aan informi marka wal dacwada maskala oon guddi walan qabno male ciidan maatiin waqtiga shaqaaniga iyo nasen guddiga iyo dadka barnaamijkaas gaareen mar ilama ilaahi hamaan nahaan kudibna shay waryaasha iyo meel hamaan nahaan dadka barnaamijkaas gaareen tartimaasha toofiiq iyo taageerayaasho unaska doon mabasin ku tabaane garabkin ala gala ciidan masintiin miilaan ku baane
xaafada towfiiqa sida xishmada leeyo barnaamijkan gebagabeeyeen bardaale saas waa kale aan mahadnagaana guutaan barnaamijka intay gebagabeeyaan waliba inta mahadgaaran ku jeediyaana farsamayaqaanka barnaamijka tarta aqooneedka maxamed xuseen valer b k cabdulaahi jicilow weerow iyo koronto iyo xusni oo isan la hundurmo caafimaad leh